our engineers. I'm James Button, Washington, saying, have a great day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha mey waa shan sanadka ka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalalka midooda yurub oo soo jeediyey in dadka tallaalan loo oggolaado inay dalalkooda iman karaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan tobanka maalmood ee u dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan tobanka dambe ee bisha ramadaan ee carabigana lagu yidhaahdo alcashir alawaakhir min ramadaan waa tobanka ugu muhiimsan bisha oo dhan Ee, waa gebagabadii iyo natiijadii la guran lahaa ee, labadii tobnaad ee hore ee wixii lasoo qabsaday ee naftii oo lasoo leeliyey oo soonkii iyo qur-aankii iyo salaadii lasoo qabsatay ayaa tobanka dambe ay soo gelayaan waxaan sidoo kale idiin haynaa xaaladda ardayda wax ka barata dalka indiya xilli dalkaas uu xanuunka covid fara ba'an ku hayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka horese warkii caalamka oo inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere derek shovin oo ah askari horey uga tirsanaa booliska minneabolis oo u xihan dilka george floyd oo ahaa nin madow ayaa talaadadii shalay garsoore ku sugan minneabolis weydiistay maxkamadeyn cusub laba toddobaad kadib markii lagu helay inuu dilay george floyd eric nelson oo ah qareenka shovin ayaa shalay gudbiyey codsiga dib u furidda dacwadda kaliyantigiisa taas oo uu u gudbiyey garsoore peter kahil oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah garyaqaan eric nelson ayaa ku dooday in shovin uusan helin xukun cadaalad ah isaga oo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhagaysiga dacwadda ay dhaceen qaladaad ay ka mid ahaayeen dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddigii xeerbeegtida ahaa waxa uu intaasi ku daray in uu dhacay qalad dhinaca sharciga ah sidaas daraaddeedna ay natiijadii ay gaareen xeerbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga labaatankii bishii abril ayaa guddi ka koobnaa labaiyo toban xubnood oo xeerbeegti ah ay dembi ku heleen shovin oo ah shan iyo afartan sano jir caddaan ah dembigaas oo ah in uu si ulakac ah ama si aanan ulakac ahaynbu u dilay george floyd oo ahaa nin madow madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay hadaf uu sheegay in uu ku rabo in toddobaatan boqolkiiba dadka qaangaarka ah ee maraykanka ugu yaraan ay helaan cirbidda koowaad ee tallaalka cudurka covid marka la gaaro afarta bisha juulaay oo ku beegan maalinta xorriyadda maraykanka biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay u ogolaan doonto inay qaataan tallaalka cudurkani caruurta ay da-doodu u dhexayso labaiyo tobanka sano ilaa iyo shan iyo tobanka sano madaxweynaha maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diiradda saari doono deegaanada baadiyaha fog ee gobolada dalka halkaas oo ay khubaradu sheegeen in dad badan aysan tallaal ka qaadan saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda si buuxda cudurka looga tallaalay ilaa iyo boqol iyo shan milyan oo maraykan ah halka boqol toddobiyo afartan milyan oo ruux ay heleen ugu yaraan qaybtii koowaad ee tallaalka ugu dambeyntii dowladda mexico ayaa sheegtay in ay ciqaabi doonto kuwa mas-uulka ka ah shil tareen oo ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee mexico city tareenka oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu casrisan ee ay dhowaan yeelatay caasimadda ayaa ka dhacay khadkii uu ku socday kadibna u dusay waddo mashquul badan saraakiisha ayaa xaqiijiyey dhimashada afar iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan toddobaatan ruux dhegaystayaal warkii dunida saaka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanya nuur bukhaari oo warkii caalamkeena la socotiinayey aynu ku bilownay ururka midooda yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ahi ay u oggolaadaan oo keliya dadka ka soo socdaalaya qaaradda dibaddeeda haddii ay soo qaateen oo keliya tallaalka ay ansixisay hay-adda dawooyinka ee midooda yurub ilaa iyo hadda afar talaal oo kale ah viser biontech moderna astrazeneca iyo johnson and johnson ayay hay-addaasi midowda yurub ansixisay haddaba warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil dadka yurub uga soo socdaalaya wadamada ka baxsan waa inay soo qaataan tallaalada laga ansixiyey midowda yurub afar iyo toban caanamaal ka hor inta aanay soo safrin guddida midowda yurub ayaa waxa kale oo ay soo jeediyeen in laga qaado dhammaan xayiraadaha oo ay ka mid tahay in qofku afar iyo toban maalmood guri ku jiro dadka dalxiiska ku imanaya yurub ee labada tallaalba soo qaatay haddii ay kasoo safrayaan yurub gudaheeda iyo dibadeedaba haddaba sii soo jeedintan loo meel mariyo waa inay dhammaan ogolaadaan dalalka xubnaha ka ah midowda yurub iyada oo talo laga qaadanayo saynis yahanada iyo dhakhaatiirta haddii loo arko inuu tallaalku wax weyn ka bedelayo kala qaaditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban dhakhaatiir iyo saynis yahano badan ayaa aaminsan waxtarka uu leeyahay tallaalku iyadoo dadka xanuunka usoo dhacaya ay aada uga yaraadeen wadamada uu tallaalku sida habsamida ah u socdo oo ay britain ay ka mid tahay sidaasi waxaa qaba dhaktar maxamed caadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada sheffield oo ku taalla waqooyiga dalkan britain haddii aynu eegno waxtarka tallaalku yeeshay waxaad arki kartaa wadankan wadamadii tallaalka sida weyn ugu guuleystay ee dadkoodii badi tallaalay in natiijadii durba la arkay oo ay aada iyo aada iyo aada hoos ugu dhacday tirada dadka cusbitaalada gelaya iyo tirada xanuunka covid nneteen u dhimanaya tusaale ahaan afartii wiiga u dambeeyey dalkan britain marka la isku celceliyo waxaa la sheegayaa in maalintii ay noqonayso in hal qof dhintay marka adeegto dee yani bilihii lasoo dhaafay sida xaaladu ay ahayd oo mararka qaar ay gaadhay in dad laba kun ku dhow ama kun ku dhow mararka qaar ay dhimanayeen marka waxtarka dalaalku aada iyo aada iyo aada bay runtii loo arkay waana muhiim dadku inay istallaalaan aada iyo aad bay muhiim u tahay marka la eego tallaalku ilaa hadda wadankan britain iyo wadamada yurub ee qaarkood sameeyey waa nuquladii hore ee ugu horeeyey ayay iska tallaalayaan laakiin nuquladan cusub iminka brazil iyo markaad eegto laga soo sheegayo khaasatan kan hindiya iminka laga soo sheegayo aada u ba-an isaga laftiisa waxay saynis yahanadu sheegayaan inuu faa'iido leeyahay tallaalku dadaalada loogu jiro in ay dib u bilowdaan isu socodka bulshada caalamka iyo in dib loo furo howlihii dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha dabada ka riixaya in lasoo fasaxo dadkii usoo dalxiis tegi jiray yurub taasna waxa keenay iyadoo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dalxiiska uu ka mid yahay meelaha uu sida baan u saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo bartay dhaqaalaha ayaa weydiiyey saameynta uu covid sagaal iyo toban ku yeeshay kobaca dhaqaalaha yurub haa cabdixaafid waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha adduunku uu aada u saameeyo cudurkan covidka si gaar ahna wadamadan yurub iyo wadanka ingiriiska oo aada ugu tiirsana dhaqaalahoodu dhinaca dalxiiska hadday noqoto dalxiiska gudaha wadanka laga dalxiiso iyo dadka banaanka ka imaanayaba tusaale ahaan intii aanu cudurkan covid dhicin wadanka ingiriiska waxaa yimid sanadkii ka horeeyay cudurka covid dad ku dhow soddon milyan oo dalxiisayaal banaanka ka imanayay half milyan dadkaas waxay ahaayeen dadka imanaya wadanka jinaha marka dhaqaale aada u badan gaar ahaan magaalada london waxa uu ku tiirsanaa dadka dalxiiska ee banaanka ka imanaya waxa aanay saadaalinayn wadankan ingiriisku inay ka sameeyaan lacag ka badan laba boqol iyo konton bilyan oo pound ka hor labada kun iyo shan iyo labaatanka laakiin cudurka covidka ayaa aada u saameeyey dhaqaalahaas keliya ma aha dadku markay imaadaan dalxiiska waxa ay lacagta ku kharash gareeyaan meelo badan ay kamid tahay hodheelada meelaha loo dalxiis tago kuwaasna aada ayaga dhaqdhaqaaqooda u saameeyey haddii dib loo furo waxaa laga yaabaa inay saameyntu ka yara yaraato laakiin lagama yaabo marnaba inay sidii hore kusoo noqoto iyadoo culeysyo kala duwan ay soo fuulayo ganacsiyada ku xiran dalxiiska tusaale ahaan dadka u badan ka shaqeyn jiray hodheelada iyo maqaaxiya waxay ahaayeen dad u dhashay wadamada yurub oo badankooda ku laabtay wadamadooda yurub amba intii lagu jiray lockdownka skiil cusub iyo helay oo shaqooyin ka fiican shaqooyinkii maqaaxiyaha helay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa iyadu aaminsan in weli loo baahan yahay daraasado lagu sameeyo saameynta uu tallaalku ku leeyahay faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban midooda yurubna waxay aaminsan yihiin marka la sameeyo taysrooyinka socdaalka ee tallaalka inay wadamadoodu si habsami leh u xakameyn karaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka cabdixaafi dacwir ismaaciil v o a london
labaiyo toban maalmood oo xidhiir ah dalka hindiya waxaa laga diiwaangeliyey tiro ka badan saddex boqol oo kun oo xaaladood oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay saddex kun oo qof maalintiiba dalkaasi hindiya waxaa wax ku barta arday badan oo soomaali ah haddaba xaaladda ardayda soomaalida xilligan oo dalkaasi uu xanuunkani la tacaalayo ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda ee dalka australia ibraahim cumar baafe cudurkan saf mareenka ah ayaa si weyn fara kulul ugu haya dalka indiya waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay gaarayeen tirada dadka uu soo rito in ka badan saddex boqol oo kun oo qof halka tirada dhimashadu maalinlaha ay iyana sii dhaafayso saddex kun oo ruux goobaha caafimaadka ayaa buux dhaafiyeen bukaanada waxaana la arkayey in dad badan dibadaha cisbitaalku lagu siinayo oksijiinta iyadoo dhanka kalena la sheegayo in oksijiin yari ay ka jirto gobolada qaar kumanaan soomaali ah oo arday u badan yihiin ayaa wax ka barta dalka hindiya waxa aan la xidhiiray guddoomiyaha ardada soomaalida ee dalkaasi indiya oo ugu horeyn aan weydiiyey bal xaaladda iyo badqabka ardada soomaalida waa kan isagoo magaciisa ku bilaabaya magacaygu waa cabdimaalig cawil maxamuud ahna gudoomiyaha jaaliyadda iyo ardada indiya saa la socoteen maalmihii u dambeysayba aada indiya dalka indiya uu covid nteen aada ugu soo noqday bulshada ku dhaqan soomaaliyeed badankood arday bay ahaayeen iyo dad caafimaad u yimaada gaar ahaan dadka waxay ugu badan yihiin haydaraabaad halkaas ardayda badanaa wax ka bartaan saameyntan soomaalida ku hayso horta aada u yaryahay dad badan wey jiraan oo ku dhacay laakiin guryaha isku karantiilay mana aadi karaan wax hosbitaalo ah hosbitaalada yugeeda aan jirin wax daryaalah oo aada u xun tahay xaaladeedu aada u xun yahay marka meeluhu aadka u saameeyey waxaa ka mid a magaalada magaalooyinka bangalore delhi mumbai magaalooyinka ay ku yar yihiin helitaanka oksijiintu waa kuwe adinku ka soomaali ahaan maxay idinku abuurtay arrintan oksijiin yaridu gaar ahaan magaalada delhi oxygen la-aan oxygenkii oo aada u yaraaday helitaankiisii heer waxay gaareen eh, dadkii beeshinka ahaa ama dadkii xanuunku ku dhacay in ay say isku sugaayeen ama weytin ugu jireen inuu qofkii u geeriyoodo ay qof kale la sugaan intuu oxygenka uu ka dhammaysanayo ama intuu ka geeriyoonayo marka heerkaasay maraysaa dadka soomaalida ah aada iyo aad bay ugu walwalsan yihiin arrinkaas oxygen la-aanta ah xayiraadii dhanka safarada een, waxaanu la soconay indiya in duulimaadyo badan laga joojiyey hadda ma ladiin furay oo soomaalidu dib ma u guryo noqonayaan waxaa jirta dad badan oo caafimaad u yimaaday iyo arday rabta inay wadanka ku noqdaan ee familiyadooda la soo ceedaan ama indiiba ka dhammaaday waxbarashadooda dhammaystay arrintaasoo hadda noqotay caqabadda ugu weyn ayna jiraan wadamadii awal la mari jiray gaar ahaan ay ahayd een, dubai ee badanaan laga xiray soomaalidu dhowrka meel bay mari jirtay iminka waxaa jirta diyaarado kale way jiraan laakiin waa ogtahay caabuqa intuu bilaamaday inay diyaaradihii ay noqdeen qaali marka aad bay ugu adagtahay qof ardaya ama qof caafimaad ah oo wadanka imaaday inuu dib ugu noqdo aad bay ugu adkaatay cabdimaaligow arrinta talaalka een, ka hortaga ee covid sagaal iyo toban ee adduunyada sida caadiga ha dadku loo talaalo soomaalidu ma helaan ee, ee, talaalkan ee, dowladda indiya ay shacabkeeda siinaysa Yow, walaal een, india waa wadanka labaad ee ugu weyn saa la socotid Een, waa adag tahay dadka indida inay helaan talaalka koronaha baa aada ugu adag marka soomaalida ama bulshada halkan soomaaliyada ku dhaqan een, weli wax ay heleen ma jirto maadaama ay dadkii indida ahaa ama dadkii wadanka u dhashay aynan weli helin tan iyo intii xaaladda koroonaha dalka indiya ay cirka isku shareertay waxaa gebi ahaanba wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay joojiyeen duulimaadyada kaga imaanaya dalka indiya iyadoo dalkan austraaliyana uu ka mid yahay wadamada joojiyey duulimaadyadaasi weliba austraaliya waxa ay dheer tahay dalalkaasi in haddii muwaadiniinteeda looga digay inaysan dib usoo guryo noqon waa kuwooda ku sugan indiya si xadguduba ay u soo laabtaan amaba ay meelo kale transiit ku soo maraan waxa ay mutaysan doonaan xabsi iyo weliba ganaax aada u fara badan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal lamaano dhallinyaro oo dhowaan ku aqalgalay magaalada guriceel ee gobolka galguduud ayaa cuntadii iyo kharashkii ku bixi lahaa maalinta arooskooda ku taageeray qoysas danyar ah oo barakac ku ah magaaladaasi warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aada xasuusato caawinta dadka danyarta ah hase ahaatee mursal iyo oridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah inkastoo dhallinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflado lagu macsuumo dhallinyarada asxaab iyo qaraabo ah haddana arooskii ka dhacay guriceel ee mursal iyo naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala guriceel mursal cali xaashi ayaa v o a uga waramay waxaana xasuusiyey waktiga aan ku jirno waktiga aan ku jirno oo ahaa mid aada iyo aada u adag oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama durufo isga jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayagoo jiraan ayaa waxaana xasuusiyey anigii orideyda aan ku tashanay maalintaas iyaan la wadaagnaa farxadanada oo mudan waxaana ilaahayna garansiiyey inaan farxadanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada koonaheeda degan inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahayn oo dad aan in macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecinno dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qobada iyo ay ka xirtaan iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xaafadahooda aan ugu geyno aan ugu qaybino sidoo kale inaan ugu weecinno in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago sida galo face mask iyo galofisyo iyo saabuun iyo oomada jerams bilaha aan ugu bedelno aan ugu qaybino marka maalintaas aada iyo aad ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noo lahayd inaan farxadanada la qaybsanaa oo dadkaas danyarta ah ee magaalada koonaheeda jooga mursal kasokow inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah haddana doortay inaad eh, dadkii danyarta ahaa maalintiinii farxadda aad la wadaagtaan maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen maxay idiin samaysay waxa weyn ayay noo geysatay waxa weyn ayay noo geysatay oo ah waa dareemi kartaa qofku markuu wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa waa asaga kusoo noqonayo ma dareema in uu wax dareemayo waxa uu sameeyey waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oo ilaahayna haleeshiyey inay tahay ayaan dareemay shoobacelintii nooga soo noqotona waxay noqotay mid aada iyo aada noo farxad gelida mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joognaa wax ka bedeli kartana waa ayna geliday marka wax weyn ayaan dareenay oo deegaanka aanu qabanay naciimo macalin oo ah gabar dhalinyaro ah caruusad ah ayaa v o a u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda horta maalintaas waa maalin farxadeed sida kaleeto maalintaas farxadda inaad dadka walaalaha masaakiinta aad la qiibsatay ayadana waa mudan waad fiican tahay gabdhihii soomaaliyeed ee arooskooda dalbanaya ee sayga ay doorteen ka dalbanaya in xaflado ay u qabtaan adigu maxaad kaga duwan tahay walahi waxaan leeyahay qofka haddii uu haysto adi wax ku filan oo kaleeto maalinta farxaddiisa inuu dabaalido dadka masaakiintaan inoo caawiyo kale ee kugula nool degmada guriceel iyo eh, gey guud ahaanba geyiga soomaalida maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd eh, maalintiina farxadda sidaad sameeya waxaan leeyahay maalintaa farxadda horta waa maalin kuu gooniya tidi kaleeto inaan la hilmaamin dadka oo kaa mudan inay siiyo qadarkaas sadaqadaas aad la bixisid waayo sadaqadu waxay ku wanaagsanta dadka masaakiinta ah mursal iyo naciimo ayaa ku nool guriceel oo ka tirsan galgaduud waxaana dhalintan ay noqdeen dhallinyaradii ugu horreysay ee ku nool guriceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiyo wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
muslimiinta caalamka ayaa ku jira tobankii ugu dambeeyey uguna khayrka badnaa ee bisha barakaysan ee ramadaan tobankan ayaa waxaa sidoo kale ku jira habeenka leylatulqadriga oo ah habeenka ugu fadliga badan dhammaan habeenada haddaba wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa fadliga tobanka ugu dambeeya ee bisha ramadaan ka wareystay imaamka masjidka cumar bin khadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan Eh, tobanka dambe ee bisha ramadaan eh, carabigana lagu yidhaahdo alcashir alawaakhir min ramadaan waa tobanka ugu muhiimsan bisha oo dhan Eh, waa gebagabadii iyo natiijadii la guran lahaa eh, labadii tobnaad ee hore ee wixii lasoo qabsaday eh, naftii oo lasoo leeliyey oo soonkii iyo qur-aankii iyo salaadii lasoo qabsatay ayaa tobanka dambe ay soo galayaan tobanka dambe markay soo gashay marka ayaa lagu gebagabaynayaa in dadaal dheeri ah oo intii hore ka badan lala yimaado Eh, fadliga ay leedahay waxaa loo badinayaa habeenka qiimaha badan ee latulqadarka in ay tobankan dambe ay ku jiraan gaar ahaan eh, tirada isdheerka ee witriga la yidhaahdo marka muslimiintu aad iyo aad ayay u daneeyaan tobankan dambe inay acmaal badan inay ku sameeyaan leylatulqadarkaasa wuxuu u baahan yahay marka eh, fadliga uu leeyahay in la tilmaamo oo ilaahay uu ku tilmaamay leylatulqadri khayru min alfi shahr waxay ka khayr badan tahay kun bilood Eh, kunkaas bilood ay ka khayr badan tahay waxaa loogu talagalay ummadda islaamka ah ee ummadeennan ah eh, maadaama ummadihii kale ay ka cimri gaaban tahay oo ummadihii kale cimrigooda u dheeraa wax loogu kabo oo fursad lagu gaarsiiye ah marka laylatulqadarka ayuu ilaahay siiyey ummaddan eh, inay ka faa'iidaystana loo baahan yahay laylatulqadarkana waxay ku astaysan tahay nabadgelyo marka ummaddeena soomaaliyeed baahi badan baa waxay u qabtaa inay nabad hesho marka in dhinac kale laga fahamsiiyo oo la yidhaahdo baahida aad u qabtaan nabadda ee leylatulqadarka jacaylka aad u qabtaan aad raadinaysaan si loo helo leylatulqadarka macnihiisu wuxuuba yahayba inaad nabadda ku dadaashaan oo ilaahay uu yidhi salaamun hiya xataa madlaci alfajri waa habeen nabadeed ilaa waaga uu ka baryaayo waa tahay dad fara badan eh, tobanka dambe markii la gaaro keliya salaaday bay ku dadaalaan eh, qur-aan akhriskii waa la wadaa haddana dhinaca kale bulshada soomaalida markii eh, ramadaanka la gaaro inkastoo bil cibaado tahay haddana maalintii waxyaabihii caadiga ahaa iyo sheekooyinkii siyaasadda iyo arrimihii soomaalida ka dhex taagnaabaa caadi u socda taa marka saameyn ma ku yeelan kartaa cibaadadii habeenkii lagu jiray Eh, aad ay ugu yeelan kartaa eh, dadkana si khalad ay ka fahamsan yihiinoo eh, wuxuu ku leeyahay maalinkii waan soomanahay eh, ma geli karo doodahaas iyo waxyaabahan la isku haysto aan u afuray sug markuu aan afurka aan gaaro markaasaan ka hadli karaa arrintaas iyada wuxuuna fahamsanayn afurka markuu gaaro inay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ee ay tahay inuu khayrka iyo wanaagga u dhaqaaqo soonka la sooma yahayna macnihiisa guud ahaan markii la isku daraaba wuxuu yahayba kutiba calaykum asiyaam siduu ilahay u yidhi soon ayaa waajib idinku ah lacalakum tattaquun inaad ilahay ka cabsataan marka alla kacabsigu maalintiina waa loo baahan yahay habeenkiina waa loo baahan yahay ramadaanka maadaama bil cibaada ay tahay marka yani dadka waxaa la rabaa inay u fahmaan eh, cibaadadu inay tahay waxyaabaha kale ee qofka maalayacniga ku ah ama hadday ahaan lahayd maalan ama dhibaato uu ka shaqeeyo ama dad uu isku diro ama fidno uu kiciyo waxaasoo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan soonkiisa iyo habeenkii wuxuu samayn lahaa nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi man lam yadac qowla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu qofka hadduu iska dayn waa waxyaabaha xunxunka ilahay waxdana uu ka leeyahay ma jirto inuu iska daayo cuntada iyo cabitaanka marka in cunto la iska daayo waa la fahmay laakiin xaggii kale xumaatadii kale in la iska daayo ayaan la fahamsanayn marka taasna in aan la iska daayo ayaa muhiima Een, tobankan dambe sidoo kale waxaa soo gelaysa sakaatulfitriga waxaad iga warantaa qiimaha ay leedahay iyo sababta mararka qaar dadku ay isweydiinayaan sakadan ay uga bedelan tahay tii hore muxuu ramadaanka faa'iido u leeyahay Eh, zakaatulfidrigu waa- waa- waa sadaqa la bixinaayo jidaynteeda waxaa jideeyey eh, nabiga sal allahu alay wasalam oo farada rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa waajibiyey waxaa loo waajibiyey xikmadda galeyna waxay tahay maadaama ciiddii ay soo dhowdahay dadka muslimiinta ah inay wada farxaanna loo baahan yahay dadka wax haysta eh, inay ay bixiyaan eh, zakadaas si dadka aan waxba haysanin eh, zakadaasi ay uga faa'iidaystaan xikmadda laga leena waxay tahay dadkaas baahidooda in lagu daboolo marka maadaama caruurtii dhar loo gadanaayo ee ciiddii la isu diyaarinaayo diinta islaamka waa diin naxariiseed oo ummaddu inay isku dhex noolaato boorinaysa marka sakaatulfidri waxay ka dhigan tahay qofkii soomanaa wixii khaladaada oo bisha ramadaan dhexdeeda ka dhacayna waa looga dhaafayaa dadkaas masaakiinta ah ee u baahan in la gara qabtana waxay u tahay raashin iyo quudin iyo waxsiin marka diinteennu waa diintaas naxariiseed oo bulshada qof qofna inuu wax bixiyo oo kuwa wax ilaahay u dhiibaya kuna inuu qaato oo kii wax siiyey uu u duceeyo kii wax bixiyeyna dadkii wax siiyey jacayl iyo dheeri ayay u noqonaysaayo juhdigiisii ayaa galay kharashkiisii ayaa galay is- jacayl ummadeed ayaa meesha ka soo baxaaya marka ciid wanaagsan ayay noqonaysaa sakaatulfidrigana wuxuu waajibaa habeenka ugu dambeeya ee ramadaanka markuu dhammaado oo yani habeenka ciidda uu soo galo markaas ayuu waajibaa ka hor waa lasii bixin karaa laba maalin saddex maalin yani bisha ramadaan dhexdeeda waa lasii bixin karaa laakiin xilligaas ayuu waajibaa xilliga la bixinayana waa xilliga aan weli lasoo tukanin salaada ciidda inta ka horeysa ayaa la bixiyaa waxaa la bixiyaa suus raashin ah haddii aynu qiyaasnana laba kiilo iyo bar bariis eh ayaa la bixiyaa ama qiimaha laba kiilo iyo barka bariiska ah oo lacag ahna waa lagu bixin karaa si qofkaas miskiinka ah oo wixii la siiyey uu qaarna raashin uga dhigto qaarna uu saliid uga dhigto qaarna dhuxul uga dhigto haddii wax badan la siiyana dharkii ilmihii ay ugu noqoto marka sakaatulfadriguna qiimahaas ayay bulshada muslimka ugu fadhidaa Ee, culimada soomaalida ee ducaadda ah ee saameynta ku dhaxla bulshadaad ka mid tahay fariintaada ugu dambeysa adigoo bisha ramadaanka ka faa'iidaysanaya iyo soomaalida ana la hadlaya maxaad dhihi lahayd dadka Ee, soomaalida waxaan dhihi lahaa ee, za- markii oo habeenka leetulqadarka ah ee, wax- ducooyinka lagu ducaysto inkastoo habeenkii aan toos loo garanayn laakiin haddana qofku ilaahay waafajiyo nabiga sal ly slam uu inoo jideeyey allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna oo dadku aad u akhriyaan ducadan oo meel kasta ay ku soo celiyaan inay macnaheeda dhuuxaan oo ah ilaahayow ee, cafinta ayaad jeceshahay ee ilaahuna cafi ilaahay si inoo cafiyana wuxuu ku xiray inagu inaynu iscafino oo ilahay wuxuu ihi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilahay dembiga inuu dhaafo ma rabtaan miya qof walba wuxuu dhahay haa waan rabaa si ilaahay dembigaagu dhaafo qofka kale ee walaalka ah adna inaad saamaxdo ood cafiso ayaa loo baahanya kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka cumar bin khadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan oo u waramayay wariyaheena muqdisho cabdicasiis barrow
haatana ku soo dhowaada mid ka mid a qasidooyinkaan idinku talagalay bisha ramadaan
محمد أحمد هدي النبي ومن دينه دين أهل الشرك قد درس الرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك وأصل صدى النبي ينوال أمرك والوصال يا سحعة على ود الحبيب العصا سجل لنا الهدى من نوره قبصا وهو صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى امرك ووصى سادة النبي نوى أمرك وأصل صدى النبي ينوى امرك ووصى والرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى امرك والرصاص سادة النبي نوى أمرك وأصل صدى النبي ينوال أمرك والوصى ورد دار في وضع أنتهي أبدا عرضات بك يشبع من بنى وأصى يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والوصى سادة النبي نوى أمرك وأصل صدى النبي ينوال أمرك والوصى
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o e-da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
صدى النبي ينوال أمرك والوصى سادة النبي نوى أمرك وأصل صلى النبي ينوار أهلك والوصال سادة
وصال على